નાઈટ રે. Hyundai Haa fargeesa branch manager baa lagaa dhigay.
Nio waxaan ku idhi meel yar halkan ku tago waxaa la igu la i geeyey marka waxaan rabaa inaan call center ka igu daray boos ma banaan yahay qaali Wallaahi de waa tabaqnay waa tabaqnay ilaahay kacabso.
maxaa haysaa taleefankii soo dhacay intaad qabataa leedahay xarunta kugu dhow taga ah hasma shaqa
Naanuma ma joogay fartuun baa hadda fartuun iyo deeqaa joogay.
maxaad ka dhex qabanaysaa iminka markaa Ma fartuun baa maanta xanuunsatayo.
Ha- haye waxaa lagu yidhi qaybta marketinga la geeyey taleefankaagan deeqa weydiiyo oo shalay mar way hadlina waxay igu tiri taleefankii waa ka halaabay Haa marketingiga la geeyey.
haye xaggaasaa shidan mala
Ah, shaqa dee shaqa halkaa rafaad baa yaala labada gelin baa laga yimaadaa.
Mar- marketinga marka aduma de maad baxdaa ma suuq geynta may may may wadaad may may stikaradan sameeyaa ajantiyadan furaa marjantiyadaan furaa okay sax anaa hadda waxaan rabaa wax marjantiyada ii fura istiikarana waad iisoo dhiibi ma dalbana mana soo dalbanaya aa waa ti- ti- waxaa laga iska rabaa baalkii Eh, Okey.
maxay ahayd? liisan ganacsi mustawaqe iyo t number
liisanka ganacsiga markaa ma inuu cusboonaysan yahay mise muhiimadda waa inuu shaki leeyahay qof qofku moj wallaahi taa ma weydiin jamaale isagaa qob- isagaa isagaa xitaa wuxuu ka qaadayaa cadaaladda iyo waxaasuu la tegayaaba qofka isagaa dokumentiyada ka qaada wixii oo dhamaystiran bu aniga laii keenaa waan diiwaan geliyaa markaa qofka sheegoo joogeen kuusoo sawirayana
wallaahi taas waxaa la dee weydiin la soo xidhiidhin baa saasaan baa lagu lahaa marjantiyadii wixii soo diiwaangeliyo oo dadka ku iibsadii u furo markaan ku yidhi siisanka gacanta kuma haya waxaan furaana waxaa lagu yidhi xafiiska usoo diro een, farduusi yaa jooge maxamed iyo Ah, saasaa lagugu dhahay Ah.
yaa kugu yidhi Wal- deeqa walow walow walow may may may cabdiraxmaan cabdiraxmaan haa sax i na anigu sheegoosh baan joogaayo waxaan ku yidhi Mm.
habeen alla keenay dhowr boqol baa dhex horadee iyo dhowr kun markay doonto
Labada maanta wax shaqo Naamu, oon qabtay naamu.
ma jirin La telefoonka codka kan waa lis dhegeystaayey kaygii waan caawa kaa soo wici inagaad doonaysaa inaad inaad waxaa
inaad na baharayso waxaa lasu dhegeysanaya ha la waa lis dhegeystaayey jawaaliya jawaal baa gacanta ku haya kolsantarkee maxaad oga dhex sheekeynaysaa Maxamed adigu wala iyo- qabsanay waa lay qabsan wallaahi bilaahi telefoon kale kama qaraaci karta mana lagu yidhi weliba midinka garaacay iminka anaa kusoo garaacay ilmada garaacine deeqaan siri ma ogtahay shalay waxaan siri ruuxa ku jira eegoo waxaad dhahdaa hooyo meel qadxun baan joogaay in baa la igu soo tuuro wayga xanibanta dhawaan siri ma haye nowleyrka iga maqnaa bay ku tiri markii dambe markuu ii ciwaayeen fahmi waayey baan ayaan keedi caadigaa garaacay oo deeqada marka whatsappkan ka wada hadlino anaa ku jiro igu tiri haye na waxaan ku yidhi markaa xaraabaystaan rabay soo adigii iga igu adkeeyaan ku ruuxiiba haye kaasay tiri leyrkaa maqnaa kaakaan garacansi fartuun baa soo gashay moogta kaasaan ku lahaa walaa meel baan jooga waxaa lagaasay ku tiri naayahinba
way ku garatee
de shalay way ogeyd dee lamarkaygana way arkaysay mo shalay baa laan ku yidhi inaan kaa xaraabaystaan rabay haa sax.
imika inaad codkii fartuun hayna waan gartay waxaan tiri walaa farduusana mo farduus waa tii lalaa qaybta waa ka wareegtay shaqada gabara
nolol iska fiican tahay waa rafaad laakiin waa waan iskala qabsaday waa la Waad la qab- qabsaday wallaahi ah bismillah taf baa ku noqdaan ku dhahay taf
nima wallahi waa iskala qabsanoo wax hadee ani markaad ku wuxuu kugu cusub yahay maogtahay shaqada way iska cusub tahay adiga inaad ku cusub tahay inta hore o dhan waa iska tawa- annagu tawaqaadaas ayaan baanahay intii hore o dhan ku wadnay haa waan diiradda baksanaaye waa ma- maalmihii ugu horreysaan diiradda waqay laakiin markii dambe aan la keenay marka kale maxaad la tawaqaysaa adigu xisaabna
xisaab xisaabta daran baan hayaaye Tik- maxaad mari jintidaa samaynaysaa waxaamasiya emergency markaan sameeyey emergency-na sameeyey stiikaradana stiikarada ciyaar ciyaarba musa QR code wax la dhaha loo sameynaya QR code oo war waxa lagu numberka- tusay oo walaale macaan aad computer ku samaynaysa soomaa ha
baabaasha ha wallahi ina ina inaan kuu dhiibaa fiicnaan lahayd dee wax walba markuu kugu cusub yahay waa adag yo inta yarayde taleefonka macaamiisha magaca la sameyn waxaa sababa dhagax inagu hayde Ah, oo dee wuxuu wax laakiin dee waa waxaad gacanta ka qabanayso oo mar haddaadan aadan wax xisaabinaynin waxaan ku ori may may may xisaab ilaahay waana kala amaan siiyey xisaab crv iyo may may waa inaad waa in xagga hoose xasan weli adiga kaashiyeer loo geeyaa tabaqdii ah, ma cashier baa tahay horta adiga
may qaaliy Eh, branch manager anagu soo baraaji baan nahay baraaji maleyne ee haa maxaa tahay marka adigu finance
finaanta qaalimihii iyo maare ayaan nahay dee beste branch manager inaad tahay waan ku ogahay noocaan kuri mishaarkan kusoo dhacay mishaarkan kusoo dhacay no ka yar baa maanta igu lahaa lacagtayda iisoo dhacday ani laakiin weli ima soo dhicin Inta ka yar baa soo igu lahaa lacag baa dhacday?
isoo lacag baa isoo gashay igu wiilki dheeraa
wiilkaan sii socon jiray dee haa kii dheeraa dee goosha wax kaaba kama yimaade
insuu qaatay isa
wallaahi dee qaalimo weydiin dee intaa kusoo dhacday ma dhihina laakiin wuxuu yidhi lacag baa iisoo dhacday inay mushaarkayga tahay umalaynayaa waa la gargaranaya Ah.
mushaaradii haa iishaashaa lagu kala dirayay be kaaga fiiri buu yidhi oo kayga ima soo gaadhin dhexda kusoo jiraa baan ku uri haa naa waxaa ku uri qabaleyada rabay inaan u baxo oo bagay igu soo dhacday intaasi laakiin de anigu ma Qabaleyada?
isaasan bishan la bishan inaa la qaadan kuma tan baan Qabale- moodaya inay nooga bilaabanayso qabalayade qabalayade baa tiri waalide waa tuulooyinka hoos tage sheegoosha hoos tage oo maxaad ka doonaysaa dee shaqadan naa dhicinaya jahal baan Wallaahi de. May ka cabsan.
waxaa ku yidhi labada nis magaalada waxkasta u dhex socdo dabaysha adduunka oo dhacaysa iyo cadceedii waa wallahi dhe La'aanta maxaad shaqo meesha adi kalada naa walaal tirfo naa walaal baxar hayna gelinin maxaa Telefoonkeygay inagu kaasoo- inagu inagu masiyada adaan la xeray gelin baa lagu dhageysan doonaa wallahi waa lay dhegeysanayo cashir baa laydhi waa laygu gebagabayn doonaa maanta hal hal lagu gabagabay anaa la anaa la gabagabaynayaayo intaan sheekooshi naga soo wacay laashalon haddana haddaana sheekoosh iyo magacayga haddaana sheegi lahayn waa hadhowto waxaan dhihi lahaa ayaa arkay be Sidoo kale- sidoo kale waxba Maya taswir de, kale waa ku jiraan.
adiga khaladka ma lihid moogta eh, dadka qofka call centerka jooga ee shuruucda la baray inuu telefoonka ku hadli karaynin iyo waxaa dee hadalka mala isoo garaacin sanad soo Haa, garaacin.
war aday soo wacay waxaa ku idhi dee may waa laysa dhegeysanaya oo halka codkina waa laga dhegeysanaya minaamin iyo waxaasuu guraya moogtahay Dee haddii la isdhegeysanayo so adigii en- en- en- en- en- Dhaqashada dhaxal lagu de.
arkay.
ha ila soo hadal anaaba kuuniba waran tahay
Hadhow- hadhowto xadda ayaa maalin wax yar waanu ka sheekeysanaayo maalintan badan
maalin walba waa ka sheekeysanaya maalintan badan aragtaan dhahay cidnayna ma weydiinaysa xafiis Ah, insha allah waa ilaahayna ma tusay
xafiis waa kaas xaggi korona wada dad may noqotaa lagu yiri oo wada dad meydhan bay noqotaa waa se d- documenti waxa waxyaalo badan baa la xarxareynaya waraaqado naa warka oo dhan ba wada haysaaye aga dukumeenti maxay qaale yaa Ma dad saas cusub?
kugu waramay hindi yaa Ma saas dad- kugu waramay macne ma dad cusub baad ka hadlaysaa mise shaq ama dee waxaa lagu yiri waxdi uu qaybta Waxay- finance haa, iyaa la balaariyaa lagu qayb- yiri haa finansigiiba finansi lama balaadhinin ee maxay ahaday taaligii baa iska saaray
haa ma shaqadan alla xisaabta inay khalqashay oo ayahan macaan hadhiyo habeen aan la bixin oo qadaxa halka lagula cuno maqlay haa xisaabta qalqasho la xareynayaa ya nooda waran maya adeer waa ii sahal Inay- iisalmay sahal microfinance weeye u sharax dadka shaqadanaya jaw iska shaqays noo tan sharaxnaan iminka magaca anagina laga bedelo xataa sahalna loogu yeedhaa xasan sahla
magacayga xataa waa laga bedelo sahalay baa iminka la dhahay hindaba yaa igu wacaa sahal oga sheeg
Ah, layntaay maalmihii ayaamihii aan wax wada baranayna soomaalian u xiisan wallaahi haa i- iminkaan habeen dhowto asma wada hadlaynaan kuwa asmaay anigu dadu markaa kale walba mana isdhexgelin laakiin gabadhaas dowsaa isku xaafadaanayno waa sirri ay jiraan kuwi wallaahi saan usoo kala tagnayna salaamu calaykum ayadana ima soo dhin anama dhihin baan kuwi Haye.
marka markaas marka inay allah Aan ku nawaa idhi, soo qolay- idhiye adaa jidili waaye sanigoo taabka kaala saalayay
maanaa kuwa naadaan waxa ma aqaantay hay u camiran nawala saalayna kaga cabiranaynin whatsappka soo ninkaasoo qabanayay marmar adiga lamaya iminka xisaabta lama dhamayn maya wallaahi waa la wadaa waa la wadaa ana waxaan ku- ha anaga laftiisa nagaa soo dira la yidhi dhowrkii beriye hore Ah, soo direen la yidhi hala xareeye faranjiyo dee kuwii sii shaqeynaya macala waxay shaqeynaya oo dhan exala loo soo diro dib usoo geliya la yidhi oo soo geliya la yidhi E- excel baa laga soo diray ha de anagu waxa iyagu iska koobnaado sideed berin bay ahayd ba oo iska waa saxe dee idinku muna shaqeynayn taali iyo waxaa ma haysataan
taaliya qaali waa isticmaalaa de kii offline aan isticmaalaa Ah, sax internet iyo minaamin ma jiro
waysidii baan weli aan qolada teleega xidhinoo een hadda qaybta iisaa shaxaata hadda agent ahaan baan ku shaqaynaa hadii maxaad ku shaqaysaa
agent ahaan baan ima ku shaqaynaa dee iisaa wale
dee ma- waysidii lama xidhinoo anada wag baan jirino hadda linkiyada iyo wixii lama marka soo- lacagta yaa bixiya madaa bixiya may wiilkaa bixiya wiilkaa be wiilkaa bixiya haa labadii nin baa jooga baraanjiga dhan labada nadun baa joognay maad saddexna laga kaasadiga adiga maaniga subxaana xayi ladi laa yamuut ma naftaydaa naco walaal macaan wala naftaada maxaad unacaysaa meesha ogaa yar wacane na meelaan garanaya la garaya meelaan garanayn waxaan ka sudanaa walaashay Ee, adigu adigu adigu hintaad garanaysaa dadkuna hinday garanayaan xafiiskan baad dhex fadhiisan lahayd wixii dukumiinta baad naga adkayn lahayd adigu haddii wax la falgarayn ay tahay wax voucher lagu qoray hadday tahay wax egta la gelinayo anagana korkaasaan yaaci lahayn oo kalba laba ruux aan kuusoo diri lahayn balgaar walaal intay dadka la qasan iminka badda midna wuu sii joogaa midna wuu baxaa waan isbedelaa waan aniyiri wallaahi waa isbedbedeshaan oo dadkaas Nisba- dhex boodaayo saa u dhex oradaa oo walaaliyaa markaa waa la yidhaahda tan maalana maxay ahayd maytatan waalan layma dhahaye Ee.
waaliyi dadku dadku Eh, ma waalide wayde waa iska kasooya xabiisi may qaalideeg eg markaan amiska hore baxo asaa xafiiska kaga tagaa asaa xafiiska cid ugu timaa haddii wixii shaqaa sii qabanaya markaan niska dambe baxo niska dambe asna bixi niska dambe ana xafiiska sii joogaya wixii dukumenti iyo wixii cid ay timaadaha ha qaabilaya Mm.
n fiidkii oo kaleeta markaan shaqada ka baxno ma dheelmane meheradahan lugta sii marinaayo salaamu calaykum bakeeri shaha keen
iisa hashaad loogu shubtaa taaga nabad waalan nabad waalan waalaanaysaan wallaahi bilaah marka dawalab haddaan saa la samayn de cidiba kuuma imaanayso waa inaad dadka adigu asbartaa soo Waa run kasbataa wallaahi.
dhex socotaa dadkeenuna intay wahsanayaanba waqti uga tegaya waaran de wallaahi adigoo cu- meel kale meesha shirkado kale iyo bangiyo kale kasii shaqaynaysa ma already dadka gacanta lagu sii hayo waaran waa inaad dhex socotaa adigu inta yar ayaday ka wahsanaysa inay bangiga geyso adigu aad kasoo qaadaata daada anaa ku yimid eh kan Waa yara run.
kaa hareeya
aan kaa xareeyo yani mobilkaad kaga soo qaaday iisa hashaa Een, maya haddaa tiyo kaashan kasoo qaadanaya iisaashu dee ilaa heerkaa ma gaadhin iminka Taas bitiisa lagu kala- hashaa
tiyo caadiyo kaash caadiyan kasoo qaadnaa dee oo say Aqoon ma kugu laha.
aaminayaan
oo maa lay garanaya okay lacagtii baa laguu dhiibayaaba kaashkii dhannaa wa wallahi tiyo boqol kun iyo laba boqol kun iyo minaami ma kasoo qaadaan xareysaa foom yar anoo watin foomka intaan kasoo bixiyo initial depositka qof walba wuxuu ii dhiibo de kii boqol real ii dhiibay kii boqol kun ii dhiibaba aan ugu qoran halkaa kaga soo tirsada ayaan xafiiska la imaada
haye waad usoo xarayn oo aan xarayna foomkan kasoo bixiyan initial depositka ugu qoriyo hadduu qofkaasi masuuqiyahayo waan kasoo qaaday masuuqiyahan kuubiyen sawiraanta ii keen baan dhihi kii Ay.
sawiraan heta markaa kadib baan buugga u sameeya
oo oo oo oo deedna dee macaamiil badan baad yeelateen imise iminka macaamiil baad samaysaan intaad joogteen iminka sagaashan iyo shan buu ahaa male afantii udambe udambeyey maanta sagaashan iyo furay shan qof
Ah, inta dee buugta samaysatay iisaasha maha iisaasha manaa waxay ma usama furay iisaashe iisa hasha sagaashan iyo shan baa tihiin may qaar Ee, iisaasha maha Eh, akoonka caadiga akoonka caadiga ah iisa hashana tira male iisaasha dee ma garanaye waxay ruuxii ka soo baxaa ma kan ku furan male ah mid Waa kale si fiican.
agenti cordkan ayaan fur- wax iska dhib yar weeyaan oo dadku ayagaa furaha furahii bay garanayaan oo ruuxba ruux buu Ah.
usii furaya masha allah si fiican hadda keep going baan ku kuri halkaa kaga haya
dee may meesha yar ama kor baa laisla unbaa laiskugu tegay ama hoos baa laisla socdaa dhici la hagee iskugu wareejin mayso ya maxaa tiri ama kor ama kor baa laiskugu imaama kuri ama waa lasoo wada dhaadhici
yani maxaa ka wadaa nayi waxuu kuu sheegaa telefoonkaan ku hadlayno eh, maxaa la dhahayay telefoonkaan ku hadlayno maxaa la dhahayay iska siyaasad fahan baan ka sheegeynaa
ama goorta lasku maya waxaad dhahdaad may macaamiil baa laga yaaba inay kusoo garaaci lahayd in qof baa laga yaaba waa runtaa waa runtaa wallaahi bilaahi arad arad arad arad macaane anag soo wici doone
tikaarkaad qaadatay kasoo garaac
simkaar waan haystaa oo telefoonka baa iga khalkhalay
kaagii caadigaad haysataa soo maan Ah, dhahay kaygii baan haystaa walaa u dhacaya gurigu dhex yaalaayo khadkun baad ku yardaadaatay haye walaashay keliya maan anaa- la helo dalabtid insha allah waan soo wada hadlayna hada xabiibi anaa kula soo hadla insha allah u taabta ana ana xilligii shaqada weeyaane xisaabaheydaan iska wad wadane iska shaqays hay iska shaqays hay hay haya qaale